habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa habeen talaadaha bisha agost waa kow sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabane lix iyo tobankii sagaaliyo tobanka miterban iyo bogga internetka ee v o a somaali dot com idaacaddana waxaa caawa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo hindiya oo new delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii daynta maxaabiis soomaali ah oo boqol ka badan oo dalkaasi ku xidhan waxa weeye dhallinyaradiisa boqol iyo sideed iyo tobankeeda halkaan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday wakhtigoodii waa soo dhammaaday sidaad la socotaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo maanta la shaaciyey in dib loo furay tan iyo sannadkii kii markii ay burburtay xukuumaddii dhexe qaybo uu ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda broadcast journalism iyo print journalism waxaa aad iyo aad xooga saari doona waa dhinaca ethicska anshaxa anshaxa saxaafadda iraahdo meelaha muhiimadda aan xoog saari doono foxka saari doono intaasi u badnaan doontaa waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical practical training sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxano ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka kenya xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii caalamka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ruushku uu ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabatayntii cusbayd ayna maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona isagoo oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka georgiya ayaa pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya u madaxweyne trump saxiixi doono taasina ay fariin cad u dirayso ruushka iyo howlaha uu ka wado ukraine iyo weliba taageerada uu siinaya iiraan iyo suuriya aqal koongareska ayaa si weyn u meelmariyey cunaqabataynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo ruushka faragelintii doorashadii sanadkii si uu donald trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guulaysto koongaresku waxaa kaleo cunaqabatayntan saaray dalalka iiraan iyo kuuriyada waqooyi ruushka ayaa tallaabadaas maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiyiinta maraykanka ah oo hadda ruushka jooga ayaa la amray in shan iyo konton ka mid a dadka ay dalka baxaan bens ayaa dalal badan isku maraya ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulifada maraykanka ee bariga yurub hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda laba maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay golo sare oo dib u qora dastuurka dalkaas qoysaska laba nin oo lagu kala magacaabo leoboldo lobes iyo antonio lodesma ayaa sheegay in labada nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee saaka labada qoys ayaa baraha isgaadhsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan labada nin oo ciidamadu ay la baxayaan labada nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qaybgelin aftidaasi
dayuurad helikobtera oo nooceedu yahay u h lixdan ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgal ka socday meel u dhow magaalada achin ee gobolka nangarahar afayeen u hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka neto uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay kooxaha gurmadka ayaa askartii kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuuradda ku jira badbaadiyey laba ka mid a shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfud ay soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay afhayeenka isbahaysiga ayaa sheegay in laba ka mid a kooxda gurmadka ay dhaawacyo fudfud ay soo gaadheen haddana cisbitaalka lagu daweynayo dayuuradda ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo mar hore afhayeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa sheegtay in helikobtertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnebiga ah uu ku sheegay xooga afghanistaan haystaa ay waa berigii saaka waa isniintiiyo dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta ah waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa islamarkaasna ciidamada ajnebiga ah ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen
weysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington si toosa idinka imanaysa aan ku bilownay dalka hindiya waxaa booqasho shan maalmood ah ku jooga wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar kulamo ay wafdigu la yeesheen madaxda hindiya oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee hindiya suushma sawaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka badda budhcadbadeeda iyo sii deynta maxaabiista soomaalida ah oo boqol ka badan oo xabsiyada dalkaas ku xidhan haddaba waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa arrintan ka waraystay danjiraha soomaaliya ee new delhi ama dalka hindiya ebyan maxamed saalax ebyan ladane waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen sababta ugu horeysa waxa weeye inaanu maaragtay ay la kulmaan dhiggiis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee indiya shushma iswaraaji inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maaragtay bilateralka wadamada waddanka soomaaliya iyo indiya ka dhexeeya xiriirka laba geesoodka ah xiriirka laba geesoodka ah in lasii xoojiyo only sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qof oo dhiga iswaa inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama waddankahooda isugu tagaan marka saas waxay ahayd number one qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhallinyaradii boqol iyo sideed iyo tobankeeda halkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhamaaday waktigoodii baa soo dhamaaday sidaa la socotaan afar isbuuc ka hor golaha wasiirada iyo indiya uu hogaaminayo wasiirka amiin ra-iisul wasaaraha indiya waxay go-aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynhayay oo heshiiskaas muddo laga shaqeynaya waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay waddankoodii lagu celin karo waddankooda marka xukunka u dhammaado waddankoodii lagu celiyo oo halkaasay ku dhamaystaan xabsigooda ku dhamaystaan si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horeyso ay golaha wasiirada indiya ogolaadaan taasi way dhacday waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimo dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaano inay kala sixidaan taana waxay dhacday maantay dhacday heshiis maaragtay heshiiskaasi oo maaragtay ah heshiis aada iyo aad aan usugaynay muddo usugaynay hadduusan dhicinina aysa suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay loo diro soomaaliya marka dhallinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jirdilaho loo geystay intii ay xabsiga ku jireen walaalo dhalinyaradu in muddo ayay ku jireen waxaa u xilsaarnaa fair secretary ama xogayaha koowaad ee safaaradda axmed xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amin xeer looyarkooda oo maaragtay arrintan in muddo ah soo waday marka waxay dhib qabaanna waa laga caawimahayay laakiin arrintooda maaragtay muday mudayba socotayba waanan ku faraxsannahay inay sidaa usoo gabagaboodo maaragtay waqti fiican ay dhamaatay ma jiraa qorshe ah in ama heshiis aad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxaabiistan ama dadkan soomaalida ee xabsiyada indiya ku jiray ee soomaaliya lagu celinayo
walaalo waxaa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco xukunkii weli ma uusan dhicinin berri maaha beri dambe baa xukunka ugu horeeya gruubka ugu horreeya xukunkooda uu dhacahaya sidana laku wargeliyey waxayna u qaybsamaan afar qaybood bay ahaayeen afartooda qaybood qoladaan ugu horeysa marka uu dhaco xukunkooda saddexda group oo kalena way ku xigi doonaan haddii alla idmo marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhammaado oo la xukumo markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadankii loo geyn lahaa marka marka haddaan dadweynaha u kala cadeyno iyo dhegeystayaasha waxa weeye heshiiskan waxaa lagu dowladda soomaaliya iyo indiya ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay soomaaliya ku dhamaystaan xukunkooda dowladda soomaaliya xabsiye kala geyn doonto walaalo aan ku aan kuudha maaragtay si fiican kuugu qeexo xukunka afar afar group weeye afartaa group xukunkooda markuu wada dhammaado dhalinyarada dhammaantood waxaa lagu celinaya wadankii baa lagu celinayaa laakiin waa inuu xukun ka dhacaa marka horeyso hadda tusaalaan ku siin karaa haddii lagu xukumo for example wakti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waktigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa marka xukunku waa inuu dhacaa kadib baan anagu awood u helayna inaan dadkii aan qaadno oo soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ay ka bilowdaan marka heshiisku wuxuu dhigaya marka heshiisku wuxuu dhigaya haddii laga jaro waktiga ay ku jireen indiya xabsiga marka soomaaliya la geeyo inta u dhiman xukunkooda inaa in dowladda soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhamaysanayaan
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka lakala wareegsanayo xabsiyada loo kala wareejinayo waa wax international weeyaan dhalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcadbeed bay u badan yihiin mise waa dad caadi oo dalka indiya dambiye galayl qabtay walaalo dhalinyarada waxa weeye waxa weeye waa waxa lagu soo eedeeyey falal burcadbadeed baa lagu soo eedeeyey baddaana laga soo qabtay afar group iyagoo ah marka wadankuna waxay kusoo galeen sharci darrena way kusoo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maaragtay laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu un u dhacahayaa waxyaabihii lagu soo eedeeyey qolo walbana maaragtay gaaraha wax loogu eedeeyey afarta group ma ma wada isku wax kuma wada eedeysna laakiin waxa weye way kala duwan yihiin waa gartay soomaali badan miyaa ku nool safir dalka india
wel waxa weye india waxay noqotay walaalo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda soomaalidu waxbarashada halkan bay usoo aadaan caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number one wey hadda waxaa nigeria iyo congo baa ka horeeya keliya number saddex numberka saddexaad bay soo galeen ganacsigana waxa weeye waa hadda weligood soomaaliya halka waa ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka saddexdaas waxyaaboodba aad noogu xiran ana saddexda waxyaaboodna india iyo soomaaliya maanta waxay ka marayaan meesha ugu sarreysay labada dowladood iyo labada wasiirna aad bay ugu faraxsanaayeen miitinkooda iyo wixii kasoo baxay
danjiraha dalka hindiga ebyan maxamed saalax ebyan ladane oo u warramaysay wariyaha v o a maxamed colaad xasan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal kuliyadda saxaafada ee jaamacadda ummadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii dagaalada soka ay ka dhaceen magaalada muqdisho saare cidlinuur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kuliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda cabduqaadir maxamed dhicsow oo v o eda u xaqiijiyay in kuliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda siyaasadeeda arda qaadashada shardiga ugu horeeya waa inuu haystaa dugsiga sare shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga dugsi sare keliya maana wuxuu gelayaa admission test imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama hadduu gelayo kuliyadaha caafimada ama kuliyada injineeriyada ama kuliyada sharciga ama kuliyada saxaafada imtixaan guud ayay wada gelayaan oo wada siman oo dugsiga sare un ku aadan taas waa shardiga koowaad saxafiga rabaa inuu qaato oo aan haysanin laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa kaasi ma geli karo looma qaadan karo laakin waxaa la siinayaa tababaro gaargaar ah ama mataqaana train short course waxa la yidhaahdo laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysta shardiga koowaad shahaadada dugsi sare imtixaankaasna inuu ku gudbo marka cabdiqaadir soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahidda af carabiga lagu dhigto madaraasado kale iskuullo kaleoo brifida iskuulladii dowladda marka shahaadooyinka aad qiimeyneysaan ee aad muhiimadda siin doontaan kuwee ka mid ah walaal shahaad shahaadada dugsiga sare intaba ma waxaa jira umbrelooyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dowladda dhexe aysan soo noqon oo daladaha waxbarashada sida fns kuwo kale fara badan ayaa jira laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiyaoda kasoo baxaan wasaaradda waxbarashada ayaa soo mariyaan kusoo sameeya mataqaana certification ama aan dhaho tasdiiqid tasdiiqid certified marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo muctaraf ka ah wasaaradda waxbarashada tii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu arday ku aqoonsanaysaa qaybaha ay usii kala baxayso culumta saxaafaddu way tiro badan tahay iyo qaabkaaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo bal qaabka waxbarashada haddaad ad iga siiso tafaasiil kooban waa mahadsan tahay kuliyaddu mar labaad aan dhaho waa way way cusub tahay dib bay kusoo noqonaysaa waxaan hadda aan qaybaha horta oo ama qaybahu ka koobnaan doona barnaamijka waa taariikhda saxaafadda broadcast journalism iyo print journalism waxaa aada iyo aada xooga saari doona waa dhinaca ethicska ama aan dhaho dhinaca ninka saxafiga waxyaalaha mataqaana ka ilaaliya anshaxa anshaxa anshaxa saxaafadda iraahdo meelaha muhiimada aan xog saari doono foxka saari doono intaasi u badnaan doontaa waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical practical training iyada ruuxeeda wa waa la siin doonaa oo dadka suxufiyiinta hadda shaqeeya suxufiyiinta aan weli shaqadaas noocaas gelin waxay u baahnayaan practical training intaasoo inta aan rabno waxaan ka dhigaynaa maad afka uu lagu dhigi doono ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction wuxuu noqon doonaa afka ingiriisiga distance learning ma ku teli jirtaan hadda maya waktiga waa sanadka koowaad oo dib lagu soo noqday kuliyadaasi sanadka koowaad iyo sanadka labaad boqolta aan aragno xagee ilaa iyo awoodeena ilaa iyo intee ayay la eg tahay macalimiinta ka waran yaa wax dhigi doona macalimiinta sidee ku xulateen waayo soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa sidoo kale waxaad Sugan.
moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiya oo lamida dadka suuqa jooga een, ereyada isticmaalaan marka macalimiinta wadan, si doonaysaan wadan.
inay dadka saxaan ee, maxaa ku xulateen walaal macalimiinta muhiimada koo aan siinayno language courseska oo ugu horeeya afka hooyo waa midda ugu muhiimsan waxaana la shaqayn doonaa oo aan macalimiin ka raadsan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhisnaan jirta weligeed ba inay afka ilaaliso dhaqanka ilaaliso suugaanta ilaaliso marka a- saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican u aqoonin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto een- een- een naga haysto midaasoo midda aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga in mataqaanaa soomaali meel kastay joogaan kelmadaas saxafiga ku hadlo kelmad la wada qaadan karo oo uu mataqaanaa ninka soomaaliga u fahmi karo ama gabadha soomaaliga fahmi karo laakiin maanta sida aad sheegtay waa sax een ma jiro af soomaaligu waa af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ay- ayuu noqday waa nasiib daro waan gartaa een ma jiro sidii hore dalkan burburka ka hor dadkii kasoo qalajabiyey ja- kuliyadaha kala duwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa free maxaan ku rahda tuition waaye ardayga waa ma kuliyadii dugsiga dugsigiisi qalabkiisi macalinkiisi wax qiimo laga rabo ma jiro laakiin maadaama wadanka dhaqaalihiis uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo wax la yidhahdo other charge oo aad u yar aad u yar aan aan jirin wax semester yahda aysan jirin semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed dhicsow oo khadka telefoonka ugu warramayay waryaheenna zahra ciidla nuur
dowladda kenya ayaa ballan qaaday baadhitaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayey jimcihii kadibna la helay meydkiisa dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ah ee dalkaas kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada dalka kenya wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii
wax ka yar hal toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah taasoo lagu wado in siddeedda bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona labada xisbi ee kale ah xisbiga jubilee ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiyiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha soomaalida xaafadda islii gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee siddeedda bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelyo ah xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada waxaannu filaynaa kolley inaannu nabad ku naaloono oo waddanku dowlad buu leeyahay dowlad adag buu leeyahay ciddii ad- sharci adagna wuu leeyahay ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqa uun unbaannu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso marka la leeyahay dee doorashaa la gelayaa dadka qaarkood baa khalkhal khalkhal gelayaayo cabsanaya khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah n g o yaal baaba qayb ka ah maxaa jira ganacsigoodii baa ku jira inay dadka khalkhal geliyaan oo dhibaato dhacdo oo xeryo noo oodaan oo ay adduunka ka soo baryaan lacag oo ay yidhaahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiya iyo dad la dhibaateeyo waxbaa jira soomaalida ku nool dalkani kenya gaar ahaana magaalada nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqaysta magaalada nairobi iyo sidoo kale kuwa waxbarta ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada nairobi ee ku nool xaafadda isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qaba in wax walba oo ku saabsan arrimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelya xuseen baaruud gaxnuug waa guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee dalkani kenya wuxuuna cabirayaa dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada waxaa jira dareen fara badan oo khaas ahaan ardada soomaaliyeed ay ka qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay kow in amniga wadanku uu xasilo ay doorashaduna si nabad ay ku dhacdo oo carqalad iyo maaragtay fawduuxa midna ayna imaanin ka arday ahaanna waxaa waaye waxyaala fara badanoo sida hadda waxbarashadoo kale fiiskeedu aad buu jaamacadaha qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadoodu ay aad u adag tahay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhayntu ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maaratay xumo ka dhacin oo marat doorashadu ay si nabada ku dhacdo inta badan marka aad la hadasho soomaalida ku nool xaafadda isliya ayaa kuu sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshado ka dhaca xaafadda isliya maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arrintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafadda isliya xaaji yaasiin jaamac guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda isliya ayaa v o a u sheegay in dowladda iyo ganacsataduba ay u diyaargaroobeen sidii loo adkeyn lahaa ammaanka suuqa ganacsiga ee xaafadda isliya iyo sidoo kale ammaanka dadka ku nool xaafadda isliya diyaar baanu u nahay wax khoofayo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa liajligeed waxaan kuu xaqiijinayaa dowladdu waa ay ka diyaargarowday maalgeliska ay soomaalidu maalgelisay meesha tan la yidhaahdo islii ama guud ahaanba kamkunji billions iska dhaafa trillions ayuu gaadhayaa guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyey baa jira qayb ganacsiga ka mida oo dadku bani aadmiga ku adeegto oo aan meeshaa ka furayni ma jirto iyada oo xagga securitigana si fiican loo habeeyey oo aan isleeyahay islii oo ah meelaha ugu weyn dhaqaalo soo galka nairobi dowladda lacagta ama dowladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aada u fara badan ay tahay waxa aanu meel dhignay oonu dowladda isla meel dhignay in la ilaaliyo haabkaa weyn dad waxaa ka mid a ganacsatada laftooda oo cabsi ay gelayso laakiin waxaanu leenahay oonu ku wacdiyeynaa horeyna ugu wacdinay haddana aanu sheegaynaa horta guryaha iyagii baanu joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dowladna waanu ku dhex nool lahay oo dowlad adag oo kartila baanu ku dhex nool lahay wax laga cabsado horta ma jira ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ha ku hayaan gurigaagii iyo ganacsigaagii iyo gabadhaadii iyo wiilkaagii iyo carruurtii aad dhashay sabad aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato raxmo mira saciid oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa qabta rajo ah in dowladda kenya ay wax ka qaban doonto arrimo ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaasoo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda soomaalida dareenkayga uu ka duwan yahay dareenka maxaa la dhihi jiray ardaydaas kenyaanka ah ee wadanka u dhashay markaa la barbardhigayo ardayda foreinerska ah waxyaala badanaa filanaynaa waxaan waxyaalaha aan filanayna waxaa ka mid ah sida uu guddoomiyaha sheegay fiiga camal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxaa jirta in ay jiraan shuruudo lagaa raba inaad buuxisid sida fiisaha camal hadaa ogtihi hadaa aad og tahay waxaa jirta in kenya wadamada hadda east african community la dhaho waxay haystaan waxaa jira ardaydooda lama laguma xiro shuruuda ah fiisaha waxyaalaha aan jeclaan lahayn waxaa kamid ah in maxaa la jiro dowlada cusub haday dowlada cusub soo dhismato iyo haddii dowlada kaleba hadda jirtaba ay soo laabataba in laloo fududeeyo ama hadiiba ay macquul tahay ay aan gaarno waqti soomaalida laga dhaafo fiisadaas permitka oo laga rabo because aadna way u adag tahay in la bahalkeeyo waxyaalaha kale oo aan jecelnahay ka- anaga welwelka nagu ridayna waxaa waaye aan ka fakerayna of course waxaa waaye waa securityga And maadaama aan aan nahay arday and, um, fasaxna aan ku jirno in waxaan jeclaan lahaynaa immediately schoolkeena u bilaabno oo fasalada eh, casharada ay horey ka bilaabmaan ka socdaan degmada kaamakunji oo xaafadda isliina ay ka tirsan tahay ayaa waxaa ku tartami doona xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ka tirsan xisbiga jubilee iyo sidoo kale musharax ibraahim axmed jooni oo isna ka tirsan xisbiga nasa waxaana xildhibaan yuusuf xasan cabdi uu v o a u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka ammaanka gaar ahaana suuqa ganacsiga ee xaafadda islii doorashada haddaan ka hadlo doorashadan kenya ka dhacaysa sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo ah, fikradaha socda ee lagu tartamaya intaba aad iyo aad ah, doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay eh, ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiinse ilaahay iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu haddaan khaas ahaan ka hadlo xaafadda kamukunji waan fiicannahay dadka soomaalidu aad iyo aad bay eh, u soo tooseen oo ay aad iyo aad ugu rajawan yihiin doorashadan Eh, waanay midaysan yihiin anigu wax cabsi oon ka qabo xagga nabadgelyada inaba ha yaraatee ma jirto Eh, dowladdu waan eh, kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaana naloo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafadda iyo agagaaradeeda Eh, ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay biliska u ilaalin doonaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal mudanayaasha aqalka koongareeska maraykanka ayaa si cadhal ee uga jawaabay shaqaale dhimis ay xukuumadda moscow ku samaysay shaqaalaha diblomaasiyadda ee maraykanka ee dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arrintaasi ku aadan oo soo saaray aqalka kremlinka oo uu kaga argudanayo cunaqabataynta adag ee koongareeska maraykanku uu ku soo rogay ruushka toddobaadkii lasoo dhaafay wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan soo diray waa kan jaamac bulle jaamac oo inoo soo kooba cunaqabataynta ruushka la saaray ee loo sababeeyey faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga iskudhafka ah ee sanadka khamiistii arrintani waxay xalisay dareen adkaa oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka islamarkaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda ruushku dalbatay in toddoba boqol iyo konton shaqaale laga dhimo safaaradda maraykanka ee moscow guddigan ayaa meel mariyey sharciga cunaaqabataynta ee nambarkiisu yahay sagaashan iyo siddeed jiitin labo I expected that uh, President Putin would take some sort of retaliatory action, ignoring the fact waan that filayay it in was- madaxweynaha ruushka valadimir putin uu qaadi doono tallaabooyin aarsi ah isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah inuu ficilkiisu dhaliyey cunaqabataynta uu maraykanku ku soo rogay markii koowaadba the U.S. sanctions in the first place.
cunaqabatayntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay waddamada iiraan iyo kuuriyada waqooyi taas oo amraysa inuu koongareesku fasax siiyo haddii cunaqabataynta la dhimayo sida uu hoosta ka xariiqay senator jack shumers oo dimuqraadi ah President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress. Let this madaxweyne be an putin uma unequivocal- suurtagelayso inuu ka baxsado culeyska cunaqabatayntan iyadoo uu koongareesku oggolaado mooye tani farriin cad ayay u noqonaysaa putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeenna haddii aad farageliso doorashadeenna waa lagu cunaqabatayn cunaqabataynadaasi oo noqon doona kuwo culus You will be sanctioned. Those sanctions will be severe.
kaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka senator john corny wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan I'm glad we moved forward with the sanctions. Uh, I understand that uh, Putin has some cards to play, but uh, my waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabataynta waxaan rumaysanahay in putin uu haysto turub uu ku ciyaaro balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno tusaale ahaan la dagaalanka daacish iyo khatarta argagixisada fight ISIS and the threat of terrorism.
dadka ugu badan ee shaqadhimista safaaradda maraykanka ee mooska ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaalaysiiyey deegaanka ee ruushka u dhashay
warbixintii wariyaha v o eda michael bowman waxaa inoo soo koobayay waryaheena jaamac bulle jaamac VOA.
aweysan wanaagsan idinlahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qaybaheenna dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xukuumadda kuuriyada waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda donald trump ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xubintii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadda ruushku kaga jawaabay cunaqabataynada cusub ayna maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka georgia ayaa pence sheegay in hindis sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne trump saxiixi doono taasina ay farriin cad u dirayso ruushka iyo howlaha uu ka wado dalka ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo iiraan iyo suuriya aqal koongareeska ayaa si weyn u meelmariya cunaqabataynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo ruushka faragelintii doorashadii sanadkii si donald trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guulaysto koongareesku waxaa kaloo cunaqabatayn saaray dalalka iiraan iyo kuuriyada waqooyi ruushka ayaa tallaabadaas maraykan kaga jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiyiinta maraykanka ah oo hadda ruushka jooga ayaa la amray in ka mid ah ay dalka ka baxaan hogaamiyaasha mucaaradkaee dalka venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda laba maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas qoysaska leoboldo lobes iyo antonio ledesma ayaa sheegay in labada nin oo ka tirsan mucaaradka guryahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee saaka labada qoys ayaa baraha isgaadhsiinta bulshada soo dhigay muuqaalo ku aadan labada nin oo ay ciidamadu la baxayaan labada nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore usoo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday
dayuurad helikobtero nooceedu yahay u h lixdan ayaa cilad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay in shalay aroortii si dhib leh ay ugu degto iyadoo lagu jiro howlgal ka socday meel u dhow magaalada ajin ee gobolka nangarhaar ee dalka afghanistan afayeen hadle howlgalka lagu magacaabo taageer adkeysiga ciidanka neto uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyey laba ka mid ah askartaasi ayaa dhaayaco fudud soo gaadheen markii dayuuraddu ay degeysay dayuuradda ayaa lasoo qaaday haatanna waxaa socda baadhis lagu wado dhacdadaasi mar hore afhayeenu hadlay kooxda taalibaan ayaa sheegay in helikobtertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnebiga ah oo uu ku sheegay xooga afghanistaan haysta ay waaberigii saaka waa shalay dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa islamarkaasna ciidamada ajnebiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen
aweysin wanaagsan idilahaan timbarlaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan hadallada ka soo yeedhaya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan pyongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya waxaana arrintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne donald trump ee dalkan maraykanka xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii kuuriyada waqooyi ay sii waday ku gacan saydhista cunqabataynada caalamiga ah markii labaadna ay tijaabisay gantaalaha balaasigada ee qaaradaha isaga kala goosha wariyaha v o e uga soo warama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray waa kana ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinaya madaxweyne trump ayaa shalay la kulmay golihiisa dowladda waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mida wariyaasha waxa uu weydiiyey madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee kurigada waqooyi waxbaan ka qaban doonaa kuuriyada waqooyi wax walba ayaana la tacaali doonaa haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa tallaabo militariq ee xubjaanka iyo caddaynta arrintaasi ayaa shalayto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog warran kooban oo maalinla ahaa ee aqalka cad sarah sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad
sida aan marar badan oo hore u sheegnay madaxweynaha ma doonaya in la baahiyo wax go'aan ah oo arrintaasi quseeya laakiin akhtiyaaraad badan ayaa miiska saaran
waxaa jira fikrado aad u badan oo aan caqligal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada laakiin hadda la joogo wakhtigii meel la yska dhigi lahaa afkaarta noocaasa sidaasna waxaa yidhi falanqeeye joel wit oo ka tirsan macadka maraykanka iyo kuuriya oo u dhoon daloola arrinta labaatan sannana kusoo dhex jiray kala hadlidda kuuriyada waqooyi ee korarkeeda hubka So what you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
waxa aad qabanayso waa inay noqdaan wax joogto ah fadhiisoo arag waxa suurtagala haddii aan suurtagal noqon in la yeesho wadahadal taasi ayaa lafteeda miradhala markaasi kadib ayaa waxaad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato sida inaad isdaafacdo that you can put in place, such as protecting yourself.
si kastaba ha ahaatee saraakiisha maamulka trump ayaa leh wakhtigii wadahadalka waa dhammaaday waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga iyadoo diyaarado kuwa wax duqeeyana ay dul haadayaan gacanka kuuriya dhanka kale waxaa la qaban doonaa dhoolatusannadeed weyn oo militari oo si wada jir ay u samaynayaan maraykanka iyo kuuriyada koofureed kaasi oo qorshaysan in la qabto bishan iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka pyongyang
ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa maamulka madaxweyne trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday anthony scramuji oo xilkaasi toban maalmood oo keliya hayey isaga hortii waxaa iscasilay madaxii shaqaalaha aqalka cad ryans pripes iyada oo xilkaasi loo magacaabay generaal john kelly marka isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado koongareeska uu jamhuurigu hogaamiye ayaa ku guuldaraystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu bedeli lahaa kii madaxweynihii hore barack obama koongareesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabatayno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii maraykanka ee sannadkii hore saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabataynta ruushka ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay antony scramuji kadibna uu xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay shon spizer oo meeshiisii ay qabatay sarah huckaby sanders oo marka hore isaga ku-xigeen u ahayd waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha ryans pripes uu iscasilay xilkiisana loo magacaabo generaal john kelly oo ahaa xogayihii arrimaha gudaha ee maamulka trump ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne trump uu marka hore ku shaaciyey farriin dhinaca twitterka ah markii dambese si toos ah ayuu uga hadlay Reince is a good man. John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
rayis waa nin wanaagsan john keely shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa jenaraal keely waxa uu ahaa xidig ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay qof walba ayaa qadariya waa qof maraykan ah oo weyn rins brimbasna waa nin wanaagsan ryans pripes ayaa waraysi uu siiyey telefishinka c n n ku ammaanay wada shaqayntii isaga iyo madaxweynaha ka dhexaysay sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay tegiddaas ryans pripes waxaa xigtay in toban maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday antony scramuji eryadda scramuji ayaa lagu sheegay inuu codsaday generaal john kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay haddaba isbeddelladan dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in lixdii bilood ee maamulkani jiray ayna degganaani ka jirin waa kan cabdikhayr soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada colombus ee gobolka ohio maxmedo lama hubo saamaynta ay yeelan doonto ilaa haddeer inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cada hadda cusub oo la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aada u tiro badan oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin si kastaba ahaatee laba arrimood baan isbixinayn mid in la yidhaahdo madaxweynihii de maamul cusub maamulkii waxbuu bedelayoo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado haddana dhanka kale isagii qudhiisa madaxweynaha ahaa uu yahay mid aan taasiba eh, ku shaqaynaynin oo wax un qoraya oo wax qalbigiisa kusii kusoo dhaca meel walba uu ka qudbeeyo in wax la dhibsado oo en, eh, khayrul caadi ah ayay dadku kala kuumayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waan eegi doonaa dhinaca aqalka koongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badani ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqaynayeen doonayeenna inay ku beddelaan kii obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyey siddeed iyo afartanka dimuqraadiga ah oo ay soo raaceen saddex ka mida jamhuuriyiinta oon isbeddelka la dhaacsanayn kadib markii dadaaladii jamhuurigu ay guuldaraysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senadka ku jira jack shumer uu sheegay in la soo gaadhay xilligii arrintan si wada jira looga shaqayn lahaa I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way, waxa aan rajaynayaa in president trump iyadoo uu arkayo in hawsha aanu sidan ku qaban karin oo si ka duwan uu sameeyo taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa ma aha dhinaca midig ma aha markii ugu horraysay ee jamhuurigu isku dayo inuu meel mariya hanaanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii obama haddaba maxaa keena guuldarrooyinkan mar kale cabdikhayr soofe maxamedow qorshihii een, xisbiga jamhuuriga uu waday wuu fashilmay gebi ahaanba Een, sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay keligood fiixayaan maadaama ay waxoogay een, ka badan yihiin kuwa kale Een, in ay si xooga ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxa keentay in saddex ka mid ah xisbiga jamhuuriga een, oo ninkii rucadaaga ahaye weynaaye la oran jiray john mccain een, uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga Eh, marka mm, ilaa ay labada gole isu yimaadaan een, oo si iskaashi iyo wadajir ah een, iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana kana gacanta midiga ah kana bidaxa aanay ahayn danta shacbiga laga taliyo een, ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan een, caymiskii obama loogu magac daray Een, waana jiraan dhaliilo uu lahaa sharciga obama oo sicirka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo eh, qof walba uu qiraya laakiin hala bedela ma xume eh, wixii lagu bedeli lahaayoo kan wanaagsanaan lahaa la imaada oo miiska soo saara ayay ku guuldarayseen marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaayo horta midkaan aan kansalno Eh, taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta inta badnaa congressku codeeyey in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi ee aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka ruushka la saarayo siddeed iyo sagaashan ka mida boqolka mudan ee aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba keliyihii ay diideen hadda qaraarkaas cunaqabatayntu waxa uu hor yaallaa madaxweyne trump haddaba marka la eega isfahamka u dhexeeya madaxweyne trump iyo dowladda ruushka muxuu madaxweynuhu arrintan ka samayn doonaa laga soo bilaabo markii la doortay madaxweynuhu eh, mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan Een, uu leeyahay eh, waddankan eh, ruuska waa waddan eh, quwad badan Een, arrimaha amniga iyo dagaaladan eh, ka jira een, gobolada qaar een, eh, baan iska kaashan karnaa Eh, marka dabacsanaantii mid shaqaysay maaha oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan Een, amuurtii eh, ku salaysnayd in ruushku uu een, xiriir kala dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yidhaahdo trump Eh, wuxuu samayn karaa marka eh, tii iyada ahayd oo uu rabay in een, aan- aanay u suurtagelin een, kadib markii sidaa aduguba tiri aqalka congaresska uu een, cunaqabateyn kusoo rogay Eh, ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa toddoba boqol oo dad diblomaasiyiin ah een, ayuu shalay waxay yidhahdeen waxaan ka saaraynaa waddanka ruushka oo maraykan u dhashay marka madaxweynaha waxaa keliya uu samayn karo waxaa weye inuu cadaadis ku saaro congaresska oo yidhaahdo bal arrinkan dib u eega taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen Een, wax haddii taasi markaa shaqayn weydo waxaa keliya uu leeyahay een, inuu diido inuu saxiixo Een, ilaan qanuun kasta oo uu congressku soo saaro maxamedow eh, inuu madaxweynuhu saxiixaa marka haddii uu veto yidhaahdo oo diido oo ku gacsayro Een, waxay samayn karaan congressku inay eh, diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay eh, dan iyo heelle ka gelin taasoo eh, saddex meelood oo laba meelood haddii ay u codeeyaan mar kale isku raacaan marka waa arrin caqabad ah sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkon maanta kaga hadalnay saddexda qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad daryeelka caafimaadka iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda ruushka inaynu barnaamij kan oo kalea markale ku kulmi doonno waxaan dhegaysalan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayey xubintaasi amuuraha maraykanka maxamed mahadsan ismaaciil haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa waxaa soo gabagaboobay shir wada tashiya oo ay lahaayeen taliska amisom iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya waxaa looga doodaya qaabkii ay ciidamada dowladda federaalka ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka la gaaro xilliga ay amisom dalka ka baxayso taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arka dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ah ay hadda joogaan wakhti ay la wareegi karaan ammaanka dalka halka qaar kalena weli ay qabaan in wakhti uu haray waana arrinta ay ku saabsantaha xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya cabdinaasir maxamed geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo weliba maxamed daahir sheekh axmed oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris oo magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay waa idin salaame aan ku hormaro cabdinaasir maxamed geedi ma la joogaa xilligii ciidamada soomaaliya ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalka bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa mahadsan tahay yar kalay meesha igula jirana waa waa salaamayaa dadkana dhegaysanayna waa salaama aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay waxaan u malaynayaa weli diyaar uma aha waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay in ciidamo la dhiso xaaladda hadda jirta markaa arka ciidamada hadda ay ku jiraanne waxaana aaminsanahay in ay weli diyaar u ahayn ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saarayso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican aa meesha keento aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamadii ma gaarin dhan kasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kaleo anaga noo gaaraa jiro oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo waddanka oo xasilneen ay ku jirto cunaqabeeteynta hubka oo saaran iyo anagoo oo kasoo baxna dagaalo sokeeya waxaasoo duruufahaasoo ku hareereysan markaa fiiriso aniga waxaan isleeyahay weli diyaar looma aha haye maxamed
falastiin aadaad u mahadsan tahay saaxiibka isagana aad baan ugu mahad celinayaa haddaan fikirkeyga ka dhiibto ciidamada amisom marka ay ka baxaan wadanka ciidamada soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan isleeyahay in badan haa aad bay diyaar ugu yihiin ciidamada soomaaliyeed in ay la wareegaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional governmentga ama dowladihii kumeel gaarka ahaa tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aada u fara badan oo soomaaliyeed oo tababaro kasoo baxayay waxaa jira saraakiil aada u fara badan oo tababaro kasoo baxayay waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee soomaaliyeed oo iyagana jooga kuwo qurbo joog aha oo dib usoo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib udhis ka qayb qaataan intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dowladda hadda jirta ay ka haysato shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada hogaaminaya ama taliyayaasha generaalada hogaaminaya ciidamada soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubaro ah iyo dowladda soomaaliyeed oo lafteeda markan awoodda koowaad siinaysa ciidamada soomaaliyeed intaasoo idiloo isbiirsaday waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii ciidamada soomaaliyeed ay kala wareegi lahaayeen ciidamada amisom ammaanka dalka waa mahadsantaha hay cabdinaasir muu aragtaa sida saaxiibka maxamed uu sharxayo in dhammaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka
walaal horta ciidan markii laga hadlaayo waxa waaye waxyaabaha laga hadla waxaa kamid ah ciidanka siday u habaysan yihiin meesha oo aadka u ciidamada soomaaliya ugu liitaan waxaa waaye isku ciidanka iskuma dhaqsana weli ciidanka hogaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aaday iskugu qasan tahay ciidamadaana laisku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa-ile iyo dad kala duwanay ka imaanayaan ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kale mee oo oo oo waddan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aad aa rabta inaad ku bedesho waxaan umalaynaa way adag tahay ciidankaani d- dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi karti oo ma dhigi karti ciidankan waa ciidankan dagaalna waa ku jira dagaa ciidankana waa dhisana ciidankii kale oo oo micnaha saacidi lahaana waa bixina xoogaa arrintaas anigu way la culus tahay ciidanka ciidanka waxa waxyaabo badan duruufo badan oo oo haystaa jirto oo ugu horeysa dhanka dhaqaalaha ee ugu horeyso xataa cadaalad dara uu ciidanka qaar tabanaa tusaale ahaan oo kale sar- ee macnaha darajooyinka ciidanka sida lagu baxsho xoogaa yar dood badan baa ka taagan marka arrimahaas oo dhan markay jiraan oo ee usii dheer tahay wadankan siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadankaa ma xasilna marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa waa mahadsan tahay Een, Hay- haye maxamed saaxiibkay aada buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dawlada ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walbo la joogo ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilligan aan hadda taagannahay waxaan rabnaa ciidamada amisom marka ay wadanka baneeyaan ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaay ay la wareegaan amnigii dalka aniga waxaan isleeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan aan agab military oo aad n aan u xoog weynin ayagoo haysanin n waxyaabaha fara badan ee ay sameeyeen guulaha fara badan ee ay gaareen horumarada ay wadanka ka sameeyeen tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa n maxaa la yidhaahdaayey n gobolada soomaaliya ama dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya tusaale ahaan oo kale n dowlad dowlad goboleedka n puntland oo kaleeto n waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale somaliland oo kaleeto n qeybo fara badan oo ka tirsan n maxaa la yidhaahdaay jubbaland oo kaleeto n n hiiraan iyo shabeelle iyadana waa arkayna waxyaabo fara badan waa arkayna ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan n lala barbar dhigo ciidamada amisom halka ay joogaan tusaale ahaan kasoo qadna ciidamada amisom soomaaliya waxay joogaan toban sano maxay soo kordhiyeen ma dafiri karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan Waa mahadsantahay.
Xilligan waxaa loo baahnaa in soomaaliya oo dhan ay maam- ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada soomaaliyeed Waa mahadsantahay, Sidaas een, daraadeed waxaan u baahannahay ha, ha.
inaan ka gudubno ciidamada soomaaliyeed ku tiirsanaanshohooda oo aan u dababgalno inaan ciidamadana soomaaliya amniga ku wareejino waa mahadsantahay Een, waxaan sii waxaan rabaa inaan siiya cabdinaasir Een, ciidamada amisom mudday joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka waa mahadsantaha sax waaye annaga ciidamada amisom weligeed nooma joogi doonaan laakiin waxaa laisku haysta waxaa waaye war ciidanka amisom intay joogaan ha lis- ha laga shaqeeyo in ciidan soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hoggaan leh in la sameeyo markaad sameyso siyaasadana la xasili waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay kala leeyihin doorarkay kala leeyihin ma cadda awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay ee federaalka ma kala cadda waxaasoo dhan ee, hadda waxaa wararka waxaa jiro in ciida nimanka oo gobolada ma- ee, madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada so ciidan laba tala ma yee- laba taliya ma yeelan karaan in ciidanka taliye ciidan oo meeloo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay arrimahaas ayadoo laga heshiinin ayadoo ciidankii oo lo- lo- ciidan markaad dhisaysa ma sahlana wuxuu u baahan yahaa tababar u baahan yaha wuxuu u baahan yahay agab u baahan yaha wuxuu u baahan yahay dhaqaalo u baahan yaha wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo laisku fahmo ayuu u baahan yahay marka adigoo waxaasoo dhan markaa meel saaran haddaa la soo bood aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka soomaaliya waxay la wareegayaan ee ammaanka amisom waa bixe amisom waa bixe kor iyo hoos sax waa way bixe laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeya ciidanka soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixitaanka amisom Waa mahadsan tahay.
amisom waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo waa mahadsantahay Een, haye maxamed ma- Een, maxaa u aragtaa xalka adiga adoo soo koobaya Ah, n falastiin aad aad u mahadsan tahay N aniga waxaan isleeyahay n ciidamada soomaaliyeed isku dhaf bay u baahan yihiin baa laleeyahay ciidamada soomaaliyeed waa waxay kasoo wada jeedaan waa dad soomaaliyeed waa n haba dhacaan waxyaaba n siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada soomaaliyeed meelo kamid a ee dowlad goboleedyada soomaaliyeed waa laisku dhafay tusaale ahaan oo kale jubbaland ciidamada jooga Een, waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalk soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay een, dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan sidoo kale halkan haddan waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yidhaahdaay galmudug Een, sidaas oo kale een, puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin Een, intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka maadaama ciidamada amisom oo saaxiibadanada ah ayna caawiyeen tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo hureen dhiigooda iyo maxaa la yidhaahdaa maalkooda waxaana leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yidhaahdaa hal mar lama wada sixi karo waxaa loo saxaa qayb qayb waxaan isleeyahay dowladda hadda soomaaliyeed ee jirta ta waxay haysataa taageerada shacabka shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada soomaaliyeed maadaama ciidamada soomaaliyeed loo dhamaystiray wax walba ay u baahan yihiin waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu ilaah yidhaahdo in Waa ciidamada mahadsantihin.
soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka aadaa u mahadsantihiin cabdinaasir maxamed inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galayay cabdinaasir maxamed geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo weliba maxamed daahir sheekh axmed oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
aad iyo aad bay mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington haatanna waxaan jeclacnaa dhinacii heesaha aan idiin soo qabto heestan macaan
Kalay meel gabiid ku taal, kalay meel gabiid ku taal, ninka goosanaya gunti waa xirtaaye. Kalay meel gabiid ku taal, kalay meel gabiid ku taal, ninka goosanaya gunti waa xirtaaye. aday guusha ku go'daa gadaashaa la guuraa dadkii oo dhigaysida guri ii naqdaaye aday guusha ku go'daa gadaashaa la guuraa dadkii oo dhigaysida guri ii naqdaaye karee kibirkee gacal oo gureynina gaare garee gibilke aniga gacal oo gureynina gaare
heestaasi galle iyo fanaanada luul jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkaygii fiidnimo intaa dilaadha berri aynu mar kale kulmi doonno anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo fiid wanaagsan
Kabasho gaduuda Gabasho gaduuda ta aan loo kartaaye inay goorta gaabtee Gabasho gaduuda ta Gabasho gaduuda ta aan loo kartaaye inay goorta gaabtee ahaadeen ugu giiran maaye garta waa gashaan